galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa galab khamiisa kowda bisha nofembar sanadka laba kun iyo afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada madaxtinimada ee maraykanka oo talaadada soo socota dhacaysa iyo ka qaybgalka iyo dareenka bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkan
donald trump wuxuu paangareeyey wadamada muslimiinta ugu badnoo ay soomaaliyana ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo gelin wadanka hadda dadka soo galay oo ku soo galay qaab kasta ha ku soo gala waddanka soo galayna wuxuu afkiisa ka sheeg kana caddeeyey in dib loo celin doono markuu ofiska la wareegaba shaqada ugu horraysa uu qaban doono ay taasi noqon doonto
በዚህ ጉዳይ ሻይ የምናደርግ የምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል uma baahnin dagaal ama xoog si aan u gaarhin hadafkeenna waxaan door bidaynaa inaan ku raadinno qaab macquul ah oo caddaalada haddii aynaan annagu ku guulaysan maanta carruurteenna ayaa himiladaasi gaari doona
waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo mar kale ku celiyey baahida ethoobiya ay u qabto marinbiyood ay ka hesho badda soomaaliya qodobadaas iyo barnaamijka umuuraha islaamka iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida abraham kithuri kindiki ayaa jimcada maanta ah loo dhaariyey xilka madaxweyne ku-xigeenka cusub ee kenya wuxuu beddelayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ninkan ayaa wuxuu ahaa siyaasi si weyn ugu soo caanbaxay markii uu maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c ka difaacay madaxweyne william ruuto maalqabeenka labi konton jirka ah ayaa muddo ka badan laba sano soo ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ka hor inta uusan maanta la wareegin xilka madaxweyne ku-xigeenka kadib xilka xayuubin taariikhi ah oo lagu sameeyey ragati kajagwa oo ahaa hogaamiyihii xafiiska kaga horreeyey oo eedo badan loo soo jeediyey kajagwa ayaana iska difaacay dhammaan eedaha lagu oogay ee keenay inuu waayo xilkiisa inkastoo ay taageerayaashiisa ku ammaaneen shaqadiisa haddana waxa uu dhalleecayn xooggan iyo eedo ku saabsan uu la kulmay anrahde inkastoo taageerayaashiisa ay ku ammaaneen shaqadiisa haddana dhowaan ayuu dhalleecayn xooggan iyo eedo ku saabsan inuu booliska ku garab istaagay qaabkii ay kula dhaqmeen dadkii dhigayey mudaharaadyada dowladda looga soo horjeeday ee horaantii bishan gelgelay dalka kenya eedahaasi ayaana in muddo ah soo jiitamayey waxaa kaloo uu wajahay baaris lagu sameeyey hantidiisa oo dhan shan dhibic afar milyan oo doolar taasoo uu sheegay in ama uu u sheegay baarlamaanka inay ka soo gashay shirkad dhinaca ganacsiga ah oo uu leeyahay dhinaca kale dowladda kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay dib u soo celinayso xeerkii cashuur kordhinta ee kiciyey dibadbaxyo waaweyn oo dad badan ay ku dhinteen waxayna ku soo beegantay waxyar kadib dhaarinta madaxweyne ku-xigeenka cusub oo toddobaadii soo jiitamaysay madaxweyne william ruuto ayaa meesha ka saaray hindis sharciyeedka maaliyadda oo aan la jeclaysanin bishii juun markii mudaaharaadyada ay ka dhaceen dalka laakiin dowladda kenya ayaa si aadaa u doonaysa inay kordhiso dakhligeeda si ay xal ugu hesho ku dhowaad siddeetan bilyan oo dollar oo ah deymo lagu leeyahay oo muddooyinkan ay la rafanayso isbeddelka cashuuraha ee dib loogu dhawaaqay ayaana laga cabsi qabaa inuu mar kale dad badan ka caraysiiyo ugu yaraan toddobiyo afartan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay tobannaan kalena waa lagu dhaawacay duqaymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay israa'il ay ka geysatay bartamaha marinka khaza sida jimcada maanta ay sheegtay wakaaladda wararka falastiin ee wafa weerarada duqaymaha ayaa ka dhacay magaalada dayral balax xerada qaxootiga nusayraad iyo magaalada suweyda sida ay sheegtay waafa dadka dhintay ayaana u badnaa haween iyo caruur milatariga israa'il ayaa sheegay in ciidamadooda ay aqoonsadeen kadibna ay dileen argagixiso hubaysan oo ku sugnaa bartamaha ghaza dagaalka ghaza ayaana soo bilowday kadib markii bishii oktoobar ee sanadkii hore ay kooxda xamaas weerartay israa'il halkaasoo ay ku dileen kun iyo laba boqol oo qof kuna dhaawaceen ama ay ku qafaasheen ilaa iyo laba boqol iyo konton qof dhinaca kale israa'il ayaa jimcada maanta ah duulaan cusub la beegsatay xaafadda al zahra ee magaalada belbeg ee bariga lebnaan iyadoo aan wax digniin ah bixinin ka hor inta aysan duulaanka qaadin maalmihii lasoo dhaafay ayaa lagu qaaday weeraro magaalada balbeg iyo agaarkeeda sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee lubnaan arrintan ayaa timi kadib markii israa'il ay fulisay ugu yaraan toban weerar oo xagga cirka ah subaxnimadii hore ee saaka oo jimco ah oo ay ku beegsatay xaafadaha koonfureed ee beyruud markii ugu horreysay muddo toddobaad ku dhow sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee royters afhayeenka israa'il avajai adri ayaa ka digay in ka hor inta aan la qarxinin laga guuro oo laga fogaado aagga koonfureed ee lebnaan afhayeenka ayaana ku sharaxay barta x in bartilmaameedyadani ay yihiin xarumaha xisbullah isagoo sheegay in ciidamada israa'il ay tallaabo ka qaadi doonaan mustaqbalka dhow ugu dambayntiina wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa moscow ka sheegtay in pyongyang ay garab taagnaan doonto ruushka ilaa uu guul ka gaarayo duulaanka ukrein hadalkeeda ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in pyongyang ay ku biirayso dagaalka ukrein wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi joy son hu ayaa hadalkan sheegtay kadib markii ay moscow wada hadal kula yeelatay dhigeeda ruushka sergey lavrof waxay ku sugnayd moscow iyadoo reer galbeedka ay sheegeen in kumanaan ka tirsan ciidamada kuuriyada waqooyi ay ku sugan yihiin ruushka lagana yaabo in loo adeegsado gudaha ukrein waxaan ku celinaynaa inaan mar walba si adag u garab taagnaan doonno saaxiibkeenna ruushka ilaa maalinta guusha ay tiri wasiirka arrimaha dibadda oo sii raacisay inaysan wax shaki ah ka qabin in ciidamada iyo shacabka ruushka ay dagaalkaasi ku guulaysan doonaan lafrofka ruushka ayaa bogaadiyey xiriirka dhow ee kala dhexeeya ciidamada labada dal iyo adeegyada gaarka ah ee moscow waxayna heshiis isdaafac la siyaxatay pyongyang xagaagan labada wasiir midkoodna ma soo hadal qaadin warbixinada reer galbeedka ee ku saabsan daabulidda ciidamada kuuriyada waqooyi dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa khamiistii shalay la hadlayey baarlamaanka ethoobiya wuxuuna sheegay in ethoobiya aysan ku doonaynin helista galaangalka badda cas xoog iyo weerar balse ay isdifaaci doonto sida uu hadalka u dhigay haddii lagu soo qaado weerar arrinkaasi la xiriira warbixin ay arrintan ka qortay laanta maxaariga ee v o a waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyadoo uu cirkays ku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya ee ku saabsan heshiiskii badda ee ay bishii janawari ethoobiya iyo somalilan galeen ayaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxa uu khamiistii shalay sheegay in dalkiisu uu ku raadinayo marinka badda cas si nabada abiy axmed oo ka hadlayay baarlamaanka ethoobiya oo xildhibaanada ay su'aalo ku weydiiyeen ayaa sheegay in etoobiya ay arrintan ka taagan tahay mowqif cad ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ dunidu ha maqasho maanta etoobiya waxay si cad u ilaalinaysaa danaheeda qaran waxay u baahan tahay marinka badda cas iyadoo loo marayo hab nabadeed haddii ay jiraan dad ka shakisan inaan ka xishoonayno arrintaa way khaldan yihiin abiy axmed ayaa ku adkaystay in etoobiya ay rabto inay ku gaarto hadafkeeda dariiq nabadeed በዚህ ጉዳይ ሻይ የምናደርግ የምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል።
uma baahnin dagaal ama xoog si aan u gaarin hadafkeenna waxaan door bidaynaa inaan ku raadinno qaab macquul ah oo caddaalad ah haddii aynan annagu ku guulaysan maanta carruurteenna ayaa himiladaasi gaari doona soomaaliya iyo etoobiya ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf diblomaasiyadeed oo aad u kulul tan iyo markii adis ababa ay heshiiskii is-afgaradka ahaa la saxiixatay somalilan tallaabadaas oo ay soomaaliya u aragto mid xadgudub ku ah qarannimadeeda etoobiya iyo somalilan ayaa gaashaanka u daruuray oo difaacay heshiiskan ka kiraynaya etoobiya labaatan kilomitir oo badda ah taa beddelkeedana somalilan u yaboohaya aqoonsiga etoobiya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlayey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey bishii hore ayaa sheegay in soomaaliya ay halis weyn kala kulmayso etoobiya oo heshiis dhanka badda ah la gashay somalilan wuxuuna ka digay in gardarrada etoobiya iyo lamacaamilkeeda somalilan ay dhiirigelin doonaan qolyaha qaba fikradaha goonigoosadka abiya ayaa khamiistii markii uu baarlamaanka la hadlayey beeniyey arrintaasi በጦርነት አንፈልግም፣ በኃይል አንፈልግም። በቂ ሪሶርስ ነው። በማንኛውም marka aannu heshiiska isafgaro la seexannay somalilan waxaannu codsannay sagaashan iyo sagaal sanno oo kiraha laakiin waan ku heshiin weynay waxaana kala seexannay heshiis konton sannadooda marka sidee heshiis kiro ah oo konton sanno ah uu noqon karayaa dhul xoog lagu qalamaynayo abiya ayaa mudanayaasha baarlamaanka ethoobiya u sheegay in ethoobiya aysan soomaaliya ka lahayn ajendo kale oo aan ka ahayn inay galaangal dhinaca badda ah hesho ወይ እኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል። ጥርጣሬ የለውም ይሄ።
etoobiya waa dal ay ku nool yihiin soomaalida labaad ee ugu badan adduunka marka laga reebo soomaaliya waana walaalaheen heshiiska somalilan iyo ethoobiya waxa uu ka caraysiiyey dowladda soomaaliya oo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo meel ka dhacna ku ah qarannimadeeda iyo madax bannaanadeeda dhuleed waxay erisay safiirkii ethoobiya bishii abriil toddobaadkanna waxay ku amartay cali maxamed aadan oo ka tirsanaa madaxda sarsare ee qunsuliyadda ethoobiya ee muqdisho inuu dalka ka baxo soomaaliya waxaa kaloo ay horay u sheegtay in ciidamada ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midooda afrika ee beddelaya admis dhammaadka bisha disembar
mahadsaneed maxamed colaad oo warbixintaasi noo soo koobayey haddaba hadalka abi axmed ee doonistiisa galaangalka badda cas ayaa imaanaya iyadoo soomaaliyana ay dhinaceeda ka cerisay duulimaasi sare oo ethoobiya u joogay muqdisho maxay arrimahan ku keeni karaan khilaafka muqdisho iyo adis ababa iyo su-aalo kale ayuu waryaheena v o eda ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaataa weydiiyey xirsi cabdulqaadir maxamed aaniraahde xirsi cabdulqaadir maxamed waxaana uu horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ethoobiya haddana waa falanqeeya arrimaha geeska afrika ah
runtii ra-iisul wasaare abiy waxaad moodaa inay weli kaga go-an tahay in uu helo bad access to the port wuxuuna sheegay in si nabda ah uu ku raadinahayo isagoo aqoonsanahayo dowladda somalilan marka uu aqoonsaday kabacdi in heshiis uu la gelayo is- kii is afgarad ah marka hore agreement uu noqdo kabacdina uu baarlamaanka marin doono wax- xaq u leedahay weli ethiopia any standard inay etoobiya hesho access to the port marka waxaad moodaa inay weli uu arrintii ku dhegan yahay uu diyaarna u yahay in uu helo bad Eh, wuxuu kale uu soo qaaday ra-iisul wasaarahu en, in sagaashan iyo sagaal eh, sannadood uu dalbaday laakiinse dowladda somalilan ay iyadu ay qabsatay konton sano oo liis ah marka tii baan u raacnay buu yidhi en, eh, heshiiskaas un buu- ayaad moodeysaa inuu isnabada ama uu turuu soomaaliyaba ha u maro ama en, intuu aqoonsaday somalilan dal la aqoonsan yahay heshiis baan la galay uu ka bacdi eh, baarlamaanka mariyo en, sidaasna uu ku helo en, en, eh, bad waa tahay Eh, mudane xirsi eh, waxa uu sheegay sidaad sheegtay eh, dabcan in hiigsiga marambiyood ay etoobiya ka hesho badda cas uu yahay mid gorgortan aan la gelin karin haddii jiilka maanta jooga uu xal u waayana ubadka dambe ay hirgelin doonaan markaad eeg hadalladaas ma ku muuqataa in etoobiya aanayna sinaba uga noqonaynin isafgaradka ee la gashay do- eh, somalilan Eh, run ahaantii een, sida ay fafaalaha iyo hadaladiisa aan ka dheegan karno waxaad moodaa in ay weli kaga go-an tahay een, eh, xilligan xaadirka ahna ay tahay xilliga ugu munaasabsan ay heli karaan port een, eh, kayna heli karaan eh, dowladaha jaarka especially somaliland oo aad moodo in ay eh, gacan tahay eh, oo kas- ka go'day soomaaliya Een, eh, marka waxaad moodaa run ahaantii in uu go-aankaasi weli ku dhegan yahay even though ay ay jiraan pressure fara badan oo kaga imanaya dowladda soomaaliya iyo iyo iyo iyo garabyada kale ee ay isku hayaan siyaasadda dalkan laakiinse wuxuu yidhi barbugando weeye bal iyo dhul mar oo regions oo lagu barbugaayaa laakiinse waxaan diyaar u ahay inaan si nabad ah ku gaadho badda waad sharaxday wuxuu yidhi haddii jiilka maanta joogo uu xal u waayo ubadka dambe ayaa hirgelin doona hadalladaas maxaa marka laga dheehan karaa macnaha wuxuu ka wadaa isagu haddii aniga ay iisii suurtageli weydo jiilka dambe annaga naga dambeeye majraha siyaasadda etoobiya qaban doona ayaa dhammaystiri doona marka waxaad moodaa in diyaar u yahay isagu inuu qabto shaqada qaban waayena kuwa dowlad ka dambaysa ama ka dambeeya shaqadaa dhammaystiri doonaa xirsi hadalka ra-iisul wasaare abiy axmed waxaa ku jiray in etoobiya ay diyaar u tahay in in ay iska difaacdo cid kasta oo soo weerarta arrintaa maxaa loo fasiran karaa run ahaantii hadda anugu ma arko wax weerar oo ku imanhaya dowladda soomaaliya waxaad moodaa abacsanaan fara badan inay iyo gobollada soomaaliya aan ishayn maamuladii iyo meesha maamul adag iyo dee dowlad adag ma jirto laakiinse waxa uu kuwaas meelaha carabka ku dhufanayo waxa weeye sida turkiga oo kale iyo masar oo broxwar inay xagga soomaaliya intay soo marto dagaal ay kusoo qaado iyadoo dad soomaaliyeed isticmaalaya waxaan u malaynayaa inuu ijabti uun u durxulahayo cidda u jeeda haddii nala soo weeraro waan isdifaacayna uu leeyahay ugu dambayntii adigoo mahadsan xiriirka soomaaliya etoobiya ma ahayn mid wanaagsan tan iyo wixii ka dambeeyey is-afgaradkii bilowgii sanadkan dhex maray ee somalilan etoobiya toddobaadkan waxaan ogeyn in dowladda soomaaliya ay caydhisay diblomaasi sare oo ka tirsanaa safaaradda etoobiya ee soomaaliya ma laga yaabaa in ugu dambeyn arrimahan ay ku riixi karaan labada dal dagaal toosa runtii anigu iima muuqato wax dagaala inuu hayo isaguna carabku ku dhuftay wuxuu yidhi dagaal iyo iyo iyo iyo iyo xoog midna kuma raadinayno soomaaliyana uma uma taalla hadda siday u taalla hadda ma aha dowlad dagaal soo qaadi karto marka u malayn maayo xagga dagaalka in loo kici doono diblomaasi si dhib lagu xallin doono ayay u eg tahay anigu dagaal hadda dadka soomaaliyeed ee geeska degana danu ma aha dowladda etoobiyana danu ma aho iyada geed waliba in gubtaayo way hoos taallaa etoobiya dagaalo badan baa dhinacyo badan kaga socda iyadu laftirkeedu dagaal iyo xoog ay maanta ay dagaal ku qaado anigu ma arko
kaasi wuxuu ahaa xirsi cabdulqaadir maxamed oo falanqeeya arrimaha geeska afrika oo u waramayay waryaheena magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada maraykanka iyo dareenka dadka soomaaliyeed wuxuu nooga imaanayaa magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan waxaana soo jeedinaya cabdikaafi yuusuf aadan
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanto jimcaha idinkaga imaanaya magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah cabdikaafi yuusuf aadan sidaad la wasocotaanba doorashada maraykanka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka dhiman afar maalin oo keliya doorashadani waa ay ka gedisan tahay doorashooyinkii horeeto doodeenna maanta waxaa igala qeyb qaadanaya farxaan jeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkani ohaayo horena ugu tartamay xubin kamida golaha deegaanka ee magaaladani colombos ahna xubin firfircoon ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee magaaladani colombos sidoo kale waxaa igala qeyb qaadanaya maxamed diini oo ah xubin kamid ah ururka somali republican club ahna taageerayaasha xisbiga jamhuuriga dhinaca kaleto waxaa igala qeyb qaadanaya cabdinuur xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolkaani ohaayo sidoo kaletana kamid ah ururka saabic oo ah urur ka shaqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolkaani ohaayo cabdinuur waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda sidoo kaleto waxaa igala qeyb qaadanaysa cowthar muuse cowthar muuse waxay ka tirsan tahay golaha dhexe ee xisbiga dimuquraadiga waxay sidoo kale ka mid tahay bahda waxbarashada iyo caafimaadka waxay sanadkan bilowgiisii u tartantay xildhibaan gobolkani ohio iyadoo ka ka sharaxnayd xisbiga dimuqraadiga ah dhammaantiinba kusoo dhowaada v o a sida lagu socotaanba doorashadani way ka gedisan tahay doorashooyinkii horeeto sida aad wad ogtihiinba soomaalidu inteeda badan waxay aada u taageeri jirtay xisbiga dimuqraadiga ah balse sanadkani waxaa la arkayaa dad soo galooti ah muslimiin iyo soomaali badan oo taageerisa xisbiga jamhuuriga haddii aan ku bilaabo su-aashayda koowaad diini oo ka socda ama taageersan xisbiga jamhuuriga marka la isbabardhigo musharaxa xisbiga dimuqraadiga kamala harris iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo aad taageersan tahay maxaa lagu dooranaya donald trump oo uu kaga fiican yahay kamala harris aada umahadsan tahay waxaan ku kala duwannahay annaga xisbiga dimuqraadiga xaqiiqiyan haddaan kuu sheego xisbigan republicanka ah ama jamhuuriga somalia sida loo yaqaano waxaa number one issuega lagu dooranayo waa dhaqaalaha waa xisbi u furfuran dhinaca dhaqaalaha investmentiga dhaqaalaha kor usoo qaada cilado badan way jiraan laakiin dadka maraykanka maanta jeebkooda ayay dareemayaan jeeb xanuun badanaa jira marka dadkana waxaa fiican in lagala hadlo waxay dareemayaan individual base ama shaqsi shaqsi wax personal u saameeya marka ishuga u weyn ee madaxweynahan madaxa loo saartay xaqiiqiyan waa ogtihiin inuu yahay maanta dhaqaalaha trumpna waxaa lagu taageeraya inuu kusoo noqdo waa dhaqaalaha number one in uu wadankii dhaqaalaha dib ugu soo noqdo waxyaala badanaa ku kala duwanahay xisbigan dimuqraadiga laakiin reality waxaa fiican maanta inaa ogaatid the sitting president inuu yahay madaxweyne dimuqraadiga ciladaha ka jira adduunka dhan aad og tahay savity ha noqoto wax walba ha noqoto that's waa another case and wax badan oo history aan kusoo koobi karin ayaanu xisbigeenan aan ku doornay laakiin waxaan hadda filaynaa number one dhaqaalaha in uu madaxweynuhu right away wax ka qaban doono markuu qabto siyaasadda dhanna sideedaba waa local maxaa annaga nagu soo kordhaya soomaali haddaana waa inaan ka kor inaan ka faa'iidno number one ethically iyo mataqaana dad ahaan iyo waxyaalo badan oon aaminsannahayna xisbigani aad baan kaga mid nahay marka arrinta dhaqaalahan hadda ku ekaanay annaga noogu horeysa haddii aan isla su-aashaasi weydiiyo farxaan jeete madaxweyne trump markuu imaanayay white houseka la wareegayay inflationka waddanka wuxuu ahaa seven percent markaasna wuxuu kala wareegayay madaxweyne obama asaga markuu xafiiska wareejinayay inflationka wuxuu ahaa two percent maantana wuxuu ku dhow yahay boqolkiiba soddon shakhsiyan trump haddaan taariikhdiis dib loogu noqdo wuxuu ahaa qof markuu yaraa business soo tabcay soo ilaa ilaa iyo maanta oday uu ka noqday waana waxyaalaha lagu profileka lagu yaqaano waa empire culus buliyo dhinaca dhaqaale oo kale meelaha aan anaku ay naga qusayso waa sida uu walaalkii ka shaqameeyey midu waa horta wadanka dhaqaalihiisa iyo iyo wadanka banaankiisa sida qaas ahaan hadda kaliba gudaha ugeli doonaa faa'iidooyinka soomaalidu guud ay ku qabto marka labadaas baan dhihi karnaa in ay aan ku dooran karno haddii aan nahay dadka soomaalida badankeedu waa dad waa wada shaqaysanaa adigu business baan leehay anigu business baan leehay madaxweynahan qofka noo roon oo noo waa qofka jamhuuriga donald trumpna waxaa lafdhabarka americana waa dadka small business sidii aniga adigoo kala marka danta waxay noogu jirtaa qofka jeebkeeni horumarka u keenaya family valuegiisa family valuegana aan isku mid ka nahay oo isku ehlukitaab aan ka nahay
waad mahadsan tahay haddaan dhinaca kale usoo jeesto cowthar muuse waxaad taageersan tahay xisbiga dimuqraadiga waxaadna kamid tahay golihiisa dhexe ee xisbiga dimuqraadiga musharaxa xisbiga dimuqraadiga kamala harris maxay kaga fiican tahay musharaxa jamhuuriga donald trump oo lagu dooranaya haddii aan su-aasha isku day inaan ka jawaabo aniga baxda caafimaadkan kamid ahay marka waxaan ka fiirinayaa dhanka caafimaadka waxyaalaha uga fiican tahay donald trump sida og tahay caafimaadku waa shay qaali ah wadamadan maraykankana waxa ugu muhiimsan oo uu qofku u baahan yahay marka laga reebo meesha uu seexanayo iyo waxa uu cunayo waa inuu haysto caafimaad dhammaystiran caafimaadka waddankan aad buu qaali u yahay marka kamaal waxay ballan qaaday affordable health insurancyga inuu maaragtay sii socon doono marka sidoo kalena qofka haddii ay antiga dhacaan uu heli doono marka hadda waa la socotaa xilligan waxaan ku jirnaa waliba xilliyadii kaarka caafimaadka furmi jiray marka waxaan aaminsanahay in maaragtay fursad qaaliya ay tahay in maaragtay ay uga fiican tahay marka loo fiirsho kaarka caafimaadka iyo health care sectorka iyo affordable housingka iyo transportation assistance programmeska iyo child creditka iyo waxyaalahaasoo dhan inay uga fiican tahay donald trump iyo even including immigrationka
isla su-aashaasi haddii aan weydiiyo cabdinuur xuseen n haddii aan aan xaqiiqatan ka jawaabo qalbigii inta ku jirta oo ah n maxaa lagu dooran karaa n gabadhan hadda madaxweyne ku-xigeenka ah n oo ay ugu fiican tahay xisbiga soomaali baanu nahay qof kastaba mar kastaba waxay danta ugu jirto ama communitiga ama horumarka aan ka helayno inaan fiirinaa muhiima waan ognahay donald trump wuxuu ballan ku qaaday haddii uu ku guuleysto kursiga in uu dadka soo galowtiga ah oo annaga noo badan inay mar kastaba la celinayo dee intaas oo shaksi oo imaatay oo annaga dadka naginoo imaaday in nalaga talxiiro ama dib loo celiyo dan nooguma jirto marka faa'iidada aan maantito haddii aanu nahay soomaalida aan aad ugu tixgelinayno kuna soo dhaweynayno kuna taageeri karno camila harrison waxay noqonaysaa in ay soo dhaweynayso dadkii sharci loo raadinayo asylum loo raadinayo aysan kuna degdegayn in la talxiiro marka hadafkaasu waa hadaf qurux badan oo aan rabna aan kusoo dhaweyno waxaa kaas la mid ah when it comes to labada xisbi mar kastaba waxay danaynayaan inay difaacaan danta iyo sharaftooda iyo waddankay difaacanayaan laakiin la shaqaynta wadamada kaleeto waxaad moodaa in uu xisbigan dimuqraadigu mar kastaba u firfircoon yahay lana shaqayn karo dadka dhaqaalaha haysan walaalkay wuxuu yidhi dhaqaalaha baa hadda dadki jeebku soo maraya waxaad ogtihiin adduun weynahoo dhan jeebku inuu wada maraya maantito oo inflationku meel kastaba uu gaaray marka waxaan qabaa in ay wax ka bedeli karto oo haddana dhaqaalaha wax ka bedeli karto oo foreign policyga intay gacanta la gasho ay xiriirada iyo sida china oo kaleetana ay wax ka bedeli karto marka taasaan qabaa
waad mahadsantihiin dhammaantiinba haddii aan soo gudbo su-aasha ku xigta arrimaha sharciga iyo socdaalka waxa ay aada iyo aada muhiim ugu yihiin dad aada u fara badan haddii aan ku bilaabo cabdinuur xuseen cabdinuur haddaa ka jawaabtid arrimaha sharciga iyo socdaalka labada musharaxee ku fiican
waxaan rabaa in aan xoogaa point ka sheego oo faa'iidada iyo dhibaatada ay kala leeyihiin labada individual oo u kala codeynan oo madaxweynaha camal harris iyo donald trump haddii aan aan fiirino oo dib u laabano afar sano ka hor donald trump wuxuu paangareeyey wadamada muslimiinta ugu badnaa oo ay soomaaliyana ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo gelin wadanka hadda dadka soo galay oo ku soo galay qaab kasta ha ku soo galay wadanka soo galayna wuxuu afkiisa ka sheeg kana caddeeyey in dib loo celin doono markuu ofiska la wareegaba shaqada ugu horeysa uu qaban doono ay taas noqon doonto marka haddii anagu aan hadlayno ama aan wax raadinayno codkanaga aan rabno inaan wax ku raadsano kula helno waa inay faa'iido noo noqoto qof waxna siinaya inaan helno qofkaas qaadano qofka maantayto soomaali baanu nahay walaalaheen uu imaaday oo intaasoo qarash iyo waqti iyo juhdi iyo naftooda soo biimeeyey una soo biimeeyey in ay horumar iyo wanaag helaan in maantayto dib loo celiyo annagana da nooguma jirto shaqsi kale nooguma jirto waxaan marka mar kastaba anigu baraarujinayaa arrintan oo dadka la celinayo oo asna oo aad ugu kakan yahay in ay tahay wax aan faa'iido dadka soomaalida ugu jirin waxaan markasta buunbuunino aan raadino aan dadkan ku wacyigelino waxa weeyaan wixii ama qofku hadda ha soo galo ama konton sana ha joogo maraykanke waxaa dantiisa iyo horumarkiisa iyo sharaftiisa ku jirto inaan markastaba qofkii taageeraya garab siinaya anaguna garab siino waa mahadsan tahay isla su-aashaasi haddii aan weydiiyo farxaan jeete su-aashaas laba qeyb aan kala qaadanaa waxaa weeye waxaan u kala qaadanaa qeyb waxaan ku fiirinaya indhaha american ahaan iyo indhaha soomaalida ahaan indhaha american ahaan waddan kasta inuu qaanuun leeyahay xuduud kasta ay sidii laga rabay shuruudihii laga rabay lagu soo galayo loogana baxayo waa muhiim guri waxaa fiican iridda hore laga soo galo in daaqadaha laga soo jabsado taas adiguba wadanka waad ku taageeri lahayd in wadanku qaanuun uu leeyahay sharciyadaas degsan oo qof walba soo galhaya oo ku soo gala haddii aan dib ugu noqono oo dhaca soomaali ahaan u fiirino annagu waxaana jamhuurigan taageersana su-aalahana wax badan bay nagu soo laalaabteen fursad waxaan uga helnay homeland security inaan su-aalaha lafteenu aan weydiino aan dhahno wardeen ee dad badan oo dad soomaaliya soo gashay meesha soo galee maxaan dadkii ugu jawaabnaa siyaasa annaka taageerin kugu muujin karnaa xisbi ahaan nasiib wanaag waxaa jira dadka soomaalida waxaa lagu ogyahay dad waxtar inay yihiin dad markay wadanka soo galaan shaqaysanhaya wadankii canshuur soo gelinhaya waa laysku tilmaamay marka dadka soomaalida xadka u dhexeeya waa gobolada iyo sharciyada u degsan markay noqoto qofka markuu isdhiibahayo oo keli ah meelaha marka qofka la celinahayo oo qofka hadduu soomaaliya cabsida keliya u geli kartaa waa qofkaasu hadduu dembi ku galay intuu isu soo dhiibay weeye marka keliya qofkaas la aqbali karina waa markuu sheekadu markuu case managerku xabsiga ku jiro la wareysanayo iyo sheekadu markuu maxkamadda jooga qaaliga hor taagan yahay sheeka haddii iskeeni weydo markaas baa imaan karta in la celin karo
waa mahadsantahay farxaan haddaan isla su-aashaasi aan weydiiyo cowthar
runtii immigrationka waa wax muhiima wadankan maraykanka waxyaalaha uu ku dhisan yahay waxaa ka mid ah waa immigration wadamo isku tegay dad isku tegay oo wadamo kala duwan ka imaaday weeyaan marka waxaa qasab ah haddii ay republican qaataan iyo haddii dimuqraadi qaataanba immigrationka in processkiisa iyo policygiisa markasta la fududeeyo dabcan waa la socotaa hadda close to ten milyan laba milyan ilaa ten milyana lagu qiyaasaa dhictada saxda ma hayo dad waxaa jira oo oo soo soo darbi kasoo booday marka dadkaasoo dhan runtii waxay u baahan yihin cunasiin bay u baahan yihin dadbadejin bay u baahan yihiin inay helaan laysan iyo kaar caafimaad ay u baahan yihiin marka donald trump haddii uu soo laabto runtii waxaa dhici karta dadkaasoo dhan oo dad dhibaataysan oo wadamadooda uga soo qaxay dagaalo iyo dhibaato iyo gaajo iyo qax inuu maaragtay marlabaad uu qax kale ku rido marka taas waay waxaan leeyahay kamaalaha loo codeeyo si maaragtay at least bolisigeeda aan looga faa'iido dadkaasna looga badbaadiyo runtii aan waxaan kamid dadka u dhaqdhaqaaqa dadka xisbiga dimuqraadiga wax badana la qabta hadda waxaan ka imaaday congress aaron miller u tartamay district fifteen waxyaalaha hadda kala hadlayna waxaa kamid ahaa in maaragtay immigration policyga iyo abortionka iyo waxaa kamid ahayd housingka iyo issueskaas oo dhan marka immigration waa muhiim marka kamala shes the right one oo maaragtay arrintaas wax ka qaban karta weyn
diini ayaan siinayaa fursad diini haddaa ka jawaabtay isla su-aashaasi
horta yes waa kaaga jawaabayaa su-aasha immigrationka walaalahay kasoo sharqimiyeen waxaan rabaa horta number one inaa ogaatid ishuyada laisku hayo waa saddex qodob oo electionkan differencega samaynaya number one waa economic second waa immigration thirdna waa abortion ilmaha la iska soo xaaqi wadanka sharciya saddexdaasa horta electionkan make it or break it ah ma fahamtay dhaqaalaha waa la ogyahay unanimously macal dimuqraadiga isku raacsan inuu number one trump yahay immigrationka sida ay walaalahay ka sharqamiyeen ma ahan xoogaa wax badanaa ku jira waa dah yes cambaign-ka iyo dadka la celinayo i don't think soomaalida effect badan saas inayna ku yeelanayso anaa waa ku sabaynaa sababta yeelaysa yes latin spanish badan iyo dad badan oo xuduudan lasuu secure garaynaya trump imsuu ka qaylinaya mexican will build dahay wax la dhiso biniaad aragta weli cambaign-ka markii laga soo tago saa umalaynaysa maaha immigrationka wadankan wadan immigration leh madaxweyne trump hadda ka hor wadamo saasa geliyey it never work wadankan waxaa ka jira judiciaryga ka power badan wax walba waxaan dhan waa iska siyaasad kale oo iska booq iyo campaign lagu wato laakiin realityga markay noqoto qof walba judiciaryga qof walba oo imaanaya wuxuu tagaa court waxaa approve garay lawyer wuxuu marayaa system systemka lagu divorce garaynaya by legality maraya marka wax ka jira waa waxaa la dhahaa waxaas campaign slogan la dhahaa waa waad mahadsan tahay ninka la yihahdo farxaan jeete haddii aan siiyo waxaan ku siinaya farxaan jeete sakama yar haddii aad ka jawaabaysid
arrinta muslim bank waxaan ka leenahay maantay waxaan taaganahay heer as dadka anagaan jumhuuri xisbiga ka qmi ah inaan influence ku yeelan karno sharciyada ama baalisiyada uu ay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale madaxweynaha executive orderkiisa oo kale nasiib wanaag maanta heerkan waxaa ugu jirno xisbiga ogo noogmaa keliya in anaga ku tilmaamana xisbigee laakiin inaan saamayn weyn ku leenahay maanta albaabada madaxweyne ku-xigeenka gobolkan uu ka yimid labada san mid baa hadal dooran doona bernie marwino la yirahdo waxaan rajeynayno anagu senator noo noqdo qofka lagu bedeli doono j d vance oo madaxweyne ku-xigeenka waa qof kaloo ka imaan doona central ohio marka waagii hore ma jirin qof miiska fadhiya oo haddana anaga guud sharaxi kara muslimka reer michigan waan iska warqabnaa reer minneapolis qayb ka mid a waa iska warqabnaa marka codkanagu waa kooban yahay waana xoogunu leeyahay influencen ama saameyn weyn waa ku leenahay boolisiyada soo socda marka muslim ban mar buu ahaya mar dambe dib obsoo noqonaya
waa mahadsantiin dhammaantiinba aan u gudubno su-aasha xigta arrimaha dibadda aan ku bilaabo jeyte jeyte marka laga hadlayo arrimaha dibadda aad ayaa su-aashaasi la isku weydiinayaa labada musharax waa donald trump oo xisbiga jamhuuriga ka socda iyo kamala harris ee xisbiga dimuqraadiga ka tartamaysa ee la filayo afar beri kabacdi labadooda mid in la doorto yaa ku fiican
labaan kala qaadna hawsho dan ahaan dadka soomaali tii midda soomaalida aan u hormariyo markii hore madaxweyne john kennedy wuxuu ahaa nin dimuqraadiga wuxuu ahaa madaxweynihii dhiibay n f d iyo ogaden oo midna u siixay ethiopia midna u siixay kenya jimmy carter wuxuu ahaa dimuqraadig waa tiu garabka siiyey ruushka oo markii hore cadowga koobaad u ahaa iyo etoobiya bill clinton markii dhibaatadii ka dhacday soomaaliya civil warkii koobaad markuu bush uu ciidamada geeyey waa madaxweynihii ka soo saaray ciidamada amerikaanka oo kale obama waa ninka etoobiya geliyey soomaaliya marka markay noqoto xisbiga jamhuurigu waa xisbiga keli ah oo markasta bakti afuuf ku sameeya waddankanaga marka madaxweyne biden uu yimid oo kale america adduunka waxay u ahayd imaam ukraine waxa ka dhacay waxa khayra mas-uulnima wey haddii uu joogi lahaa trump ma haweysan lahayn in ukraine maanta heerka ay joogto ay gaari lahayd oo kale america waxay ku bixisay ukraine eight billion dollars laba wiig ka hor waxaa ka dhacay hurricane gobolada america north carolina oo kale waxaa dad baa weli guryahoodii aan aan dhisanin aan loo tegin xataa meesha ku dhinteen waxaana keenanay khayr mas-uulnimo weyn oo ka timid dhinaca administrationka oo kale
isla su-aashaas ayaan weydiinayaa cowthar
haddii loo fiirsho kamala harris iyo donald trump labadooda kee ayaa ku fiican arrimaha dibadda ama foreign policyga labadooda runtii aada iyo aad bay u kala fogyiin marka la fiiriyo donald trump waxa uu jecelyahaa mar kasta inuu hormarayo america ferest buu aaminsan yahay laakiin kamala harris waxay aaminsan tahay adduunka maanta inuu yahay hal meela wixii east africa ka dhaca wixii asia ka dhaca inay maraykan imaanayaan hadday tahay xanuun iyo hadday tahay security la-aanba marka iyada waxay hormarinaysaa boliciga adkeynaya cilaaqadaha laga wada shaqeyn karo sida climate changeo kale ama w h o oo kale waxyaalaha caafimaadka oo kale wixii international relationship inay aada iyo aad ayad waxay jeceshaa uga wada hadasho trump xataa waxaa jirta inuu ka baxay xilligii uu xilka hayay gadaal uga baxay ururkii la dhisay kii miya notal dhahayay ee canada iyo maraykan iyo other european countries ay sameeyeen si loo adkeeyo arrimaha amniga oo kale marka runtii markastaba waxaa labadooda policy fiican oo u fiican adduunka dhan kamala harris maadaama bolicigeeda ayada ay runtii aada u xoojinayso wada shaqeyn
waad mahadsan tahay diini haddaan adna isla su-aashaasi ku weydiiyo horta waxaa la rabaa in annaga haddii mar aan aan debateka ku jirno waxaa la rabaa in laba waxyaalood laisu sheego runta qolooyinka aan la joogno madowga waxay ku maahmaahaan naagahana been waa sheegaan nimankana been waa sheegaan laakiin numberku been ma sheego sagaal sagaal haddaa ku darta china numberku same soo baxay ah waxaa la rabaa arrimaha dibadda markay noqoto annaga horta soomaaliyaa nahay madaxweynahan la dooranayo labada madaxweyne la kala dooranayo kee faa'iida noogu jirtaa fiican focuska inaan saarno fandhinada u badan ama soomaaliya la geliyo ama la taageero oo militarily inay istaagto oo dependent ayna noqonin oo ayna dad ku tiirsanin dadka aaminsan horta waa hardcore republicanku ah haddaa feerisidna waxaa waay maanta jeerka meeshan waxaa la fuuriyan dhaqaalaha marka la baasgaraynayaa jeerka ah markii lacag la qoondaynayaa jeerka ah fiiri congresskeena kasoo galaa columbus ohio ah jeerka ah dhaqaalahan la baasgaraynaya marka waa inaad fahantid barjadyada aadaya wadamada yaa kala qoonday horta taas inaan aad u darisnaan rabnaa number one muxuu dagaal uga dhici waa intuu joogay asaab ku faanaba intaan joogay lama haweysan jirin ukraine u dhihi jiray maxaa waaye micnaha wuxuu tusi jiray dunida naga leexda micnaha siyaasadiisu way caddayd taasna waa midaas midda kale aan raba inaan usoo noqdo oon uga baxo waxaa waaye dooda dimuqraadi iyo republican differencegooda waa la kala yaqaanaa legality markay noqoto ama immigration ha noqoto ama wadanka sida legalityga ay noqoto ama horumarka ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto dadka ama small business ha noqoto ama government dowladda accesska loo kala leeyahy ha noqoto bureaucracy waa nimankani ma maamuli karaanba dee mayarkaaga uma tegi karta hadduu dimuqraadi noqdo so that's differencega u dhexeeya rasmiga in la fahmo
cabdinuur haddaa su-aashaas ka jawaabtid
wallaahi waxaan umalayaa horta inaan ku meermeeraysanayno wax oo dadkoo dhan wada og yihiin inaan u sharaacino haddii aan aan fiirirno inta madaxweyne oo soo martay dalka maraykanka waa afartan iyo lix weye hadda midka la sugayo waa afartan iyo toddoba weye kuma jiro hal qof oo dembiile ah dhammaantood waxay ahaayeen dad xor ah dembi aan gelinin tilaabo aan qaadanin laakiin waxaad ogtihiin dhammaan donald trump wuxuu u soo maray iyo administrationkiisii inta qof oo la xiray oo guddigood lagu xiray wax ay isdaba marsheen iyo musuqmaasuq lagu wada qabtay waxaan leenahay mar kastaba isaga wuxuu buunbuuninayey difaacayey waxa dantiisa ku jirto haddii aan fiirino xagga foreign policyga iyo horumarinta iyo dhaqaalaha waxaas fiirinana ninkan waa la dhihi karaa nin ganacsi weeyaan laakiin siyaasadda iyo dad inuu la xiriiro iyo qofku waa in loo daayo shakhsiga wuxuu yaqaano taasna waxa weeyaan gabar kasoo shaqaynaysay ilaa ay jaamacadda dhammaysay ilaa ay hadda kasoo shaqeynayso muddo soddon iyo dhowr sana kasoo shaqeynaysay foreign policy iyo siyaasad iyo waxa la qabanayo horumarinta bulshada ninkan waa nin ganacsi hadeertaana inta badan dadku dambiilay u arkaan laakiin ma u malaynayo inuu maaragto taasna hadda maanta wax ku helaya marka anagu madaxweynehana soo dhaweynayna kamala harrison
waa mahadsantihiin dhegeystayaasha lagu soo biiray hadda waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta jimca idinkaga imaanaysa magaalada colombus waxaa la socodsiinayaan anigoo ah cabdikaafi yuusuf aadan haddii aynu kusii soconno arrimaha ilmaha waa runtii arrin aad iyo aad labada xisbi ama labada musharaxba la hadalhayo doorashadana aad moodid in aad looga sii aad loo hadalhayo waxaan ku bilaabo cabdinuur arrinta ilmaha la iska soo xaaqayo wallaahi horta taabigaas waa taabig oo dadku iyo wadanku uu ku kala duwan yahay waxaa lagu soo dagaalamaya konton iyo laba sano hadda muddo ku dhow baa lagu soo dagaalamayay in la hirgeliyo supreme corka iyo dadkii qof kastaba markii dambe sharciga dadka samayn jiray waxay u celiyeen qof kastaba statekiisa in uu go-aan ka qaata maxaa yeelayto baahida markaas taagan way kala duwanta shalay waxaa loogu doodayey oo la isku mari waayey waxay ahayd marxaladda imaanaysa markaas oo miiska saaran inay ka duwan tahay midda kaleeto marka midna waa qof oo dulmano ah oo la dulmiyey oo dhibaato haysato oo aan sharcigu uu mar kastaba uu diidayo in maaragto in uu rabo wuxuu raba loo loo fududeeyo marka sharcigaas waxaa lagu soo ceshay state kasta state kastana inuu go-aan ka gaaro inuu miisaamo marxaladda iyo dhibaatada markaas taagan wixii uu ka qaatana asaga asagaa markaas laga rabaa inuu gudbiyo
ansiyo dini
horta arrinta ilmaha oon waxaan u daynaynaa dimuqraadiga because ayagaa cod ku raadinaya ayagaa siyaasadaynaya gedinaya marba dhinac ka soo gelaya waxayna ku raadinayna codka dumarka marka walaalkeen bal siduu u sharaxa konton iyo labada supreme court la geeyey oo dadka sagaalka qof u sarreysa wadanka ayaga state level kusoo riixay inay siyaasadeeyaan totalyba ma ahayn waxay totally supreme courtiga iyo state levelka waxaasin loo daayo laakiin inay dimuqraadi iyo republican waa saa sameeyaan iyo republicanka ma ogola ilmihii in lasoo rido iyo ay siyaasadeeyaan republicanku sideedaba horta xuquuqda dumarka aad ugu doodaan republican hadday yihiin that's why ay crimeka ula dagaalamaan wax badan ula dagaalamaan dimuqraadiga rabe issueye iyo waxyaalo badan oo dhacay darteeda loo soo ridaa qofka individual rightska saa ule ayagana republicanka waxay ku doodaan sideedaba qofku mar haddii uu nool yahay inaan lasoo ridaynin already ilmihii dhaqdhaqaaqayan oo nool yihiin oo levelkaas gaara marka taas ayagaan u daynayna ayagaa siyaasadaynaya
waxaan siinayaa sidoo kaleeto inay su-aashaasi ka jawaabto cowthar
horta cabdikaafiyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijka maanta aad soo qabatay inay soomaalidu wax badan ka ogaadaan arrimaha caafimaadka waa muhiim abortionka oo kale waa qayb ka mid a caafimaadka saaa la socotidba aniga waxaan la shaqeeyaa federal qualified health center oo weliba qeybta dumarka leh iyo qeybta caruurta iyo qeybta hooyeenka gynecologistaha iyo dhakhaatiirta ay fadhiistaan marka runtii badanaa caruur badanaa hooyin badanoo urarlaa noo imaada badanaa waxaa dhacda hooyada inay sukorta ku kacdo ama ama dhiikar ku dhaco ama maaragtay ilmihii yar oo dhowr isbuuc jira marka waxaa laga yaabaa ilmahaas oon weli mataqaanaa waqtigii la sheegay afarta bilood ama saddexda bilood gaarinin hooyada inuu khatar ku rido oo ay keentay in maaragtay ay xaaladda hooyada ka khatarsan tahay ilmahaas dhalan doono hadda waqtigaasoo kale waxaa dareemaysaa inay xataa diiniyan ay xalaal tahay oo in maaragtay hooyada la badbaadiya hadba labadooda kii nool sidoo kale dhanka kale haddii aan ka fiirin waxaa dhacda wadamadan pulinka aad buu u badan yahay waxaa jira drug addictionka badan taasoo keena mararka qaarkood guryaha marka la joogo caruuro badan in la kufsado inay keento marka caruurahaas la kufsanaayo runtii arrimahan oo kale abortionka wuxuu u yahay badbaada u yahay marka dhankaas anoo ka fiirinayna badbaadada caafimaadka hooyada iyo dhalaankaba waxaa aaminsanahay in maaragtay muhiim ay tahay in xaquuq loo helo waqtiga loo loo baahan yahay steedyo badan baa laga mamnuucay runtii mar hore ohio aad baa looga qayliyey governorka dewine sharciyo badan buu kasoo saaray inkastoo markii dambe isagoo republican ah uu ogolaaday in maaragtay sharcigaas wax badan maaragtay loo qabto oo lasoo dhaweeyey uu ogolaaday marka xagga caafimaadka anoo ka fiirinayna abortionka dimuqraadiga wuxuu qabaa in maaragtay waqtiga loo baahan yahay oo hooyada lagu badbaadinayo ama beebiga lagu badbaadinayo in maaragtay la sameeyo waa hagaag jayte aad baad umahadsan tahay jayte waa iska soo ceshay waa aan ugudbo aan u gudbo su-aasha ku xigta arrimaha dhaqaalaha haddii aan ku bilaabo jayte jayte marka la fiirinayo labada musharax waa kamaale haris ee ka socota xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga keebaa ku fiican dhaqaalaha ama dhaqaala xumida laga macnaha wadanka haysata ka bixin kara haddaan soomaalinahay ama dimuqraadigan ahaama ama republican ahaano keebaadan noogu jirtaa hadda waxaan aniga aad ugu deganaa wadanka gobolka ohio gobolka ohio markay noqoto dhaqaale ahaan waad gobolka toddobaad ugu dhaqaalo badan gobolkan gobollo badan oo waxaa jira sida california iyo new york kale kambaniyo badan baa kasoo guuraya hadda intel oo kale halkan waxaa lagu bixiyay twenty billion dollars facebook sidoo kale google sidoo kale honda sidoo kale kambaniyo weli waa soo socdaan waxay kasoo wada guurayaan gobollo kala bedelan gobolladaas badankood boqol kiiba boqol waxaa governor ka ah ama maamul ka ah dimuqraadi sababtan waxaa weeye leadershipka iyo fiscal responsibilityga marka sidaas daraaddeed anaga dantarooda waxaa weye inaan ka faa'iidaysano dhinaca dhaqaale dhinaca horumar columbus keliya waxay base u tahay markii adigu laftigaaga waxay xoogaala u tahay professional logistic drivers oo over ten thousand ah taasna waxaa kubcin jiray markii quwad waxay lahayd markaa markii trump uu joogo kale haddana ku bashaaraysta trump wuu ini soo noqonaya barnaamijkeena dib buu ilaabanaysaa roobka waa noo daahaya marka madaxweynaha cusub waa u hambalyeynayna
cowthar haddii aan isla su-aashaasi
walahi horta arrimaha dhaqaalaha republikaanka badanaa waxay ku marmarsiyooda dadka lacag baan siinana ganacsiya u furaynaa laakiin runtii haddii arrinta aad daba geshin maraykanka dadka lacagta haysta oo cooperate businessyada haysta dadka aan haysan waxaa badan dadka aan haysanin businesyada waaweyn oo inkamekooda keeryahay four hundred thousand baa badan marka runtii dadkaas dan uma ugu jirta maaragtay in la dhaho business iyo arrimahaasa la dhisaaya because dadkii haystay totalkood marka la isku daraba waa tir aada u yar weeyaan marka waxaa ka faa'iidaya only twenty percent of the total population marka twenty percent in la badbaadiyay in eighty percent la badbaadiyaa qiimo badan dabcan eighty percent in la badbaadiya wax la siiya baa muhiim ah saal adigeed kamaale waxay wax siinaysaa oo runtii ay wax kabaysaa ay eighty percentigaas oo total populationka ayna u samayso qofkii incomekiisu yaryahay taxigiisa ama in laga yareeyo oo kale six thousand oo kale hadda siday sheegtay oo kale in laga yareeyo child credit oo kale caruuraha hooyada hooyooyinka dadka lacagta aan samayn oo kale in taxigooda reduction lagu sameeyo oo kale marka dhaqaalaha qaabka ay republikaanka u sheegaan waa qaab twenty percent keliya ay meeshan galeynayaan laakiin rab dimuqraadigu waxay badbaadin doonaan eighty percentiga soo haray marka iyada ayaa iyaga u fiican maadaama ay siin doonaan small small small business owned uh, play communitieska oo kale ay siin doonaan lacago sidaa la socota hadda franklin county oo kale waxaa haysta laba midowa oo iyo hal cadaan ah badanaa waxyaalaha ay businesska siiyaan waxaa kamid ah dumarka iyo mataqaanaa dadka madowga ah si businessyadaas kor loogu soo qaado marka sidaasoo kale rajeynaa kamaal hadday soo baxdana in dumar badan ay ganacsi furi doonaan horumar fiican la gaari doono wadanku maaragtay sidaan u haysanoo kale jilcareerka oo kale iyo adult daycareerka oo kale iyo transportationada oo kale waxaas small businesska oo dhan waxa bixiya oo na siiya oo maalin kasta laga shaqeeya waa xisbiga dimuqraadiga ka dambeeya
waa mahadsantahay diini haddaadna aan ku siiyo fursadda
horta qaybta dhaqaalaha walaashay waxaa u malaysaa in ay si oo statistically aan ku salaysnayn ay u gashay ayadoo dhahaysa of course millionaireska ama billionaireska waddanka ama republican ahaado ama ama dimuqraadic ha ahaado tax creditka badanaa waxaa loo sameeya inay shaqooyin abuuraan taarifka uu kusoo riday madaxweynaha dadka businessyada outsourcing ku sameeya waddanka in lagu soo celiyo shinos recordka debatekana way fiirsatay adaynaysa in dhatrain let's come back franklin countyga ay ka hadlaysaan usoo noqono okay thirty two thirty two congress waxay qabaan state legislators sixty seven out of ninety nine waa republicans waxaan ka hadlaynaa statekan ka hadlaynaa ha statekan ka hadlaynaa so every little law oo la baasgareeyo state of ohio iyo every progress iyo every small business initiatives ku saabsan hadday ayada hoosay ugasho hoosaan rabnaa inaan ogolna details waxa baasgareeya ama sharafteeda leh ama quruxdeeda leh horta waa republican statekan waa state run by republicans markay noqoto executive level so i don't know the backupkaas meesha ay ka imaan karto yes dhaqaalaha iyo resourciga iyo waxaan buumgaraynaya shinos waxaa kaloo ogaataa dimuqraadiyada markay meel qabtaan waxaa lagu yaqaana waxa la bureaucracy that means meeyarka adiga doorata ma arki kartid republicankana governorkaaga albaabku garaacaysa that's, that's business waaye business levela loo rangaraya so it's quite different opposite waaye laguma tartami karo cabdinuur waa mahadsantahay cabdinuur waad ka soo ceshay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiinba dhammaantiinba barnaamijka nifaaqiyaada toddobaadka oo maanta jimcaha idinkaga imaanaya magaalada colombos oo hayana waa naga intaasi waxaa barnaamijkan idinla socodsiinayay aniga oo ah cabdikaafi yuusuf waxaana igala qeyb qaadanayay farxaan jeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkaani ohaayo sidoo kaleetana ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa sidoo kale igala qeyb qaadanayay maxamed diini oo kamid ah ururka somali republican club ahna nin aada u taageera xisbiga jamhuuriga sidoo kaleto waxaa igala qeyb qaadanaya cabdinuur xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada kana faallooda arrimaha siyaasadda waxaa sidoo kale igala qeyb qaadanaysay cowthar muuse oo ka tirsan xisbiga dhexe ee dimuquraadiga ee magaaladani colombos horeyna ugu tartantay xildhibaan gobolkani oo haayo dhammaantiinba aad iyo aad baad marabaad umahadsantihiin intaan barnaamijkan oo kataa kuwada kulmaynana waa anigoo ah cabdikaafi yuusuf aadan iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikaafi yuusuf aadan oo nala socodsiinayey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo noogu imaanayey magaalada colombos ee dalkan maraykanka haddana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa inoo haya waryaheena qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dadka suudaan ay ku nool yihiin xasilooni darro ba'an rabshado gaajo iyo barakac halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan barnaamijkeenna amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa inay muuqato rajo lagu soo afjari karo dagaalka suudaan iyo weliba in la sheegay dowlado ka baxsan suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi jimco wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijka xoghaye antoniyo waa ayaa xoogga saaray warbixin laga sameeyey tuulooyin ku yaalla bartamaha gobolka gezira oo la sheegay in dadka halkaas dega loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi qaramada midoobay iyo koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahano hubaysan ay xasuub ka geysteen gobolka weerar maalmo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo labaatan qof oo ka dhacay hal magaalo madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya milatariga suudan iyo xoogaga r s f ee uu faraha kasii baxayo iyaga oo ay ku loog leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya tan oo saamaysay malaayiin qof oo la ildiro gaajo iyo xanuuno xogay antonio waxaa kale uu ka digay in dagaalka socday sideed iyo tobanka bilood ay jirto khatar suurto gelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan laga bilaabo saaxil geeska afrika ilaa iyo badda cas marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka suudaan ay gacmo kale ku jiraan ayaa loo tirinayaa waa maxayse sababtu su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdixafid dagaalka ka soconaya suudaan waxaa runtii lagu eedeeyey waana dhab runtii in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwado shisheeye oo iyaguna qayb ka ah dagaalka markaynu ku horeyno masar oo kale masar waxay u aragtaa inay taageerto xogaga ciidamada xooga dalka suudaan iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka webiga niil iyo xuduudo adag si ayna qaxootiga ugu soo jabin imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka deg dega ee dhagalow uu hogaaminayo iyagoo u arko khayraadka suudaan in ay ka faa'iideystaan cidda keliya ee arrinkaa u fulin kartana ay dhagalow u arkaan sacuudi arabiya oo labada dhinacba isku dayda inay isku dheelitirto iyadoo oo danaynayso in ay badda cas iyo baabulmandab khatar kaga imaan ammaankeeda iyo ganacsigeeda saameynta iiraanna ayna ku fadin mandiqadaas ruushka oo isagoo adeegsanaya kooxda calooshooda shaqaystayaasha ee wagner ee gacansaar la leh ciidamada gurmadka deg dega ee dhagalow si ay uga faa'iidaan dahabka suudaan iyo in ay ka helaan bays suudaan maraykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba cunaqabatayn ku soo rogay sheegtayna inay danaynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini-aadanimada sida loo gaarsiin lahaa dadkaasi jaad iyo libiya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan iyaga oo runtii dad ay isku isir yihiin labada dhinacba ay degan yihiin arrimahaas oo dhan ayaa runtii laga arkaya dagaalka suudaan dagaalka ayaa ka bilowday suudaan bartamihii bishii abril sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii kana dhashay loolan dhanka awoodda ah oo u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo r s f xilligaasi ayaa lagu howlanaa in xukunka suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah taas oo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay ma muuqataa rajo in lagu guuleysan karo in dagaalkaasi lasoo afjaro waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid suuragal way tahay rajana way muuqataa lagu soo afjaro colaada iyo dagaalka ka soconaya suudaan hase yeeshee ee muuqaalka kore ee hadda muuqanayo ayaa ah mid adag caqabadooyin badanna ay hor yaaliin fursadaha fursadda ah in nabad la gaaro waxay ku xirnaan doonaan dhowr arrimood ay ka mid yihiin doonitaanka ama rabitaanka kooxaha dagaalamayo in ay wadaxaajood dhab ah isla yeeshaan ee dadaalka beesha caalamka ay wado ee dhexdhexaadinta ay uga gol leedahay iyo sida dhab looga runtii eh, turjumo iyo in quwadaha rijinka ama deegaanka ama gobolka ku- isku hayo in ay dhiirigeliyaan in xal nabadeed la gaaro oo beddelkii ama meeshii ay taageeri lahaayeen in labada kooxo la- dhinacyadaba ay kala taageeraan kooxaha si uu dagaalka usii socdo haddaba in si deg deg ah loo soo afjaraayay wax suuragala uma eka laakiin dadaalo badan oo diblomaasiyadeed haddii la geliyo iyo mandiqadana kooxaha isku haya haddii ay aada ugu isku how- iskugu howliyaan in nabad la gaaro cadaadinna ay ka timaado beesha caalamka dhinacyada oo dhan rajadu markaa way suurogeli kartaa ugu dambeyntii dagaalka in uu soo afjarmo in yar in yar loo soo afjaro si macnaha eh, loo gaaro xabad joojin kadibna gaargaar bini aadanimo ugu dambeyntiina xal siyaasadeed loo gaaro oo ay qeyb ka yihiin dadka shibilka ah maadaama askar labada dhinacba ay ishayaan waa wax la gaari karo haddii daacad laga yahay
sida lagu daawacay wakaaladda wararka reuters in ka badan koob iyo toban milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay ku jiraan saddex milyan oo u barakacay dalalka dariska ah qaramada midoobay ayaa sheegtay in kala badha dadka suudaan ay u baahan yihiin gargaar maadaama macaluwi ay ka dhacday xeryaha barakaca tani intii uu dagaalku bilowday waxaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen afar iyo labaatan kun oo qof intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawul ismaaciil ayaa soo diyaariyo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
mahadsaned cabdi xaafid haddana kaalmihii heesaha weli waxaa aws khamiis wuxuu yidhi siid rabtidaan kuu suubihaa samaan badneey waa heestii saanta soo qaad aways khamiis iluul jeylaani ayaa u dambaysay idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimona nabadgelyo يكفيك من سنين ساتحكي وحيد وقريب